asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaantiin meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka nambar inasiib idaacadda beerlo oo toddobaadkiiba mar aad maqashaan barnaamijka waxaa halkaadi kala socodsiin doona haddii allaha awooda la qadaro anigoo ah cumar yuusuf aadan ameeriko waxaa dhinaca farsamada noo joogaa cabdimajiid aweys isaaq kusoo dhowaada qasiida nabi amaana
cidada aakhiro oo dhibkeediyo qiyaamaha noo
waa hagaag haddii nuntaasi kaga soo laabano qasiidadaasi nabi ammaanka ah waxay markaasi daafur ahayd barnaamijka nambarnasiib idaacadda beerle magaalada beledweyn dhegeystayaal caawa lambaradu waxay ka bilaabanayaan soddon iyo kow ilaa afartan ayay markaasi ku dhegyihiin waxaana markaasi lambaradaasi ku xusan abaalmarino kala duwan oo ay idaacadda beerlo idinkugu tala gashay waxaad nagala soo xiriiri kartaan taleefanka lambarkiisu abil xal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha ugu horreeya ee doonaya markaasi inuu nasiibkiisa tijaabiyo ayaan soo qabanaya halo helo wacalaykum asalaam soo dhawow magacagaal ka joogto luul oo ku sugan kooshin luule nasiibkaaga tijaabi soddon iyo shan luul oo ku sugan kooshin waa hagaag haluul waxaa markaasi ay ku guulaysatay oo u soo baxday qasiido
صوم صوم صوم بش رمضان صوم صوم صوم صوم صوم صوم بش رمضان صوم صوم صوم صوم سنذيو فرض كأوغا فقرة سكذا سيا سنذي وفرد كأوغا فقرة سكذا سيا سقذ دحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا سقذ دحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا رمضان رمضان رمضان كريم رمضان رمضان رمضان كريم لك باب الت...
waa hagaag haddii aan intaasi kaga soo laabano qasiidadaasi dhegeystaha xigaha ayaan soo qabanaya halo soo dhawow magacagaal ka joogto
waa maxamed oo jawaair jaalle maxamed oo ku sugan caal jaalle maxamed oo nasiibkaaga tijaabi
waxaan qabsanayaa soddon iyo saddex
soddon iyo saddex maxamed oo ku sugan ceel jaale maxamed waxaa markaasi usoo baxday inuu nala dhegeysto mid ka mid ah qasiidooyinka
aa rumaysay noqonin salliyaada rumaysay noqonin salliyaada
wahagaaga qeybihii dhexe barnaamijka nambarii nasiib idaacadda beerle magaalada baladweyn ayaad maqlaysaan dhegeystayaal haddii aan soo qabto dhegeystaha xiga low aad baan ugu xumaa dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay hase ahaatee waan rajeynayaa intaan barnaamijka ku guda jirno inuu dib noola soo xiriiri doono si markaasi uu nasiibkiisa u tijaabiyo islamarkaana uu markaasi ugu guuleysto abaalmarinta markaasi idaacadda beerlo ay ugu talagashay ebla xal sideed sideetii sagaal sagaashii sagaal afartan ayaa dhegeystayaal barnaamijka uga qayb qaadan kartaan dhegeystaha ku jira alow wacalaykum asalaam soo dhow magacayga halka joogto aamin ah oo ku sugan xawataako aaminow tijaaba nasiibkaaga
soddon iyo sagaal soddon iyo sagaal waa hagaag aamino waxa ay ku guuleysatay markaasi lacag hal dollar oo ay ugu talagashay idaacadda beerula dhowaan ayayse gaari doontaa haddii allaha uwadalah uu qadaro dhegeystaha xiga ayaan markaasi siinayaa fursadiisa halow aad baan uga xumaa dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay hase ahaatee aan rajeyna inta barnaamijka guda jirno inuu dib noola soo xiriiri doono dhegeystaha xiga ayaan fursadiisa siinayaa si uu isaga laftarkiisana u tijaabiyo nasiibkiisa halo halo soo dhawow magacaaga halka joogto
amiin oo jooga xaafadda kuushin
nasiibkaaga tijaaba aminow
amiin oo jooga xaafadda kuushin aaminow nasiibkaaga tijaabi
soddon iyo toddoba soddon iyo toddobo aamiin oo ku sugan xaafadda kooshin aamiin waxaad ku guuleysatay lacag hal dollar ah oo markaasi ay kugu talagashay idaacadda beerla dhowaan ayay howlwadeenadeena kusoo gaarsiin doonaan haddii allaha awooda lah uu qadaro eber lixal sideed sideetii sagaal sagaashii sagaal afartan ayaad dhegeystayaal barnaamijka uga qeyb qaadan kartaan dhegeystaha xiga ayaan fursadii siinaya halo aad baan uga xumaa dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay haddii markaasi uu waqtiga u saamaxo dib ayuu markaasi nala soo xiriiri doonaa si uu nasiibkiisa u tijaabiyo qeybihii markaasi dhexe ee barnaamijka nambari nasiib ayaan weli ku guda jirnaa eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaad barnaamijka uga qayb qaadan kartaan idinkoo markaasi nasiibkiina tijaabinaya dhegeystaha xiga ayaan fursadii siinaya halo halo wacalaykum asalaam soo dhawow magacaga halka joogto اقرأ
إخراجك يا الولاد اقرأي برنامج كدي على سعودي تجاوب نسيب كاغا
صدن اللي صدن إيا اللح وهاجاك اقرأ waxaa ay ku guulaysatay markaasi mid ka mid ah ruwaayada
أبوكو أبوكو إدغيتو ورنيا من الناس يا حساب هاي لو جدا ورنا انا حساب مركز ما برا وح كل حساب والله
يا بوايا محا حسابي سا حساب الحسابي سد محا باي دكان ما خبطت تبكاي ما خبطت أتا قاري قاعد ما خبطت محا واحد حسابي سد وأنا تشيقي سد اما مغلم يا محا باي دولارك ما اقسن يا ميا انا هوتيل ان بدكر كذا ان مرت ان كدسي oo maaragtay haddana beer aan ku abuuri ya ee, dadkii maraakiibta iska lahaayeen ee maaragtay meelay mara inta waayeen ee maaragtay ee badda korkeeda hotelkii ay seexdu hayaan يا ku beerta mana shaftido jid kale aan marnee waxaa ir beerta bilim bislaami ها ma gasti ها.
waxaa ku yaala canuun yaa ku yaala macmacaan inaa ku yaala galey yaa ku taala marka haddii ma- oo maraakiibta aan ku fasax miiga jabaysa beerta ها Ya?
ها وكذا Waxaa جبي waaye inta beerta ka bislaayaysa ir hotelka iska seexda ana saas lacag maku helaayo هات زياد beerteyda ma bislaayayso هات زياد beerta markii shafo markaas Aa, iska maraan.
Aa, iska maraan ها بدك كذا بيت كويالا beer ay ku taala hotelna هوتيل وين وكويالا hilkamaanya la yidhaha hotelka magac ها وكس حساب تاتا آه، اتدايتا لا.
بيت تاتا ليك اوكي ما هاي ها ما waxaan kala geeya meel aan kala geeya waay halka maraakiib maaha de de de de maraakiibta de ya boqolaal waa dhaafeen. kun kun waa آه، dhinteen كوكو waxaa waaye horta eh, anina aan kuu sheego haye anin xaaladaydan kuu haye sheega ii sheeg hadda waa soo waa soo dheeraad aniga daraad waa baxay haye baasabooraan qaati tikidaan qaati haye australian u socday meel la dhahayo haye diyaaradii habaday gashay Eh, muddo laba sac markii soconi ha diyaaradii lugta baa bismillah dadka dhan waa la dhacay wadnaha kub kub kub ani waa fadhiyaa mugtahay Haye.
ani ma iswaalin bano ha meesheedi laan u fadhiistay haye naxtinkooda markiin arkay waa ku qosli dhayno ya amar saala maxaa noo qoslaysaa khataraan ku jirnaa khataraan ku jirnaa waxaan dhahay war lugaa bokdiyaan dhahay kiyaawa ma haysin kiyaawayaal ma haysin haye waa yaala kiyaawayaal kiyaawayaal gabaraa soo boodi kiyaawayaal waa yaala maku keena hal tuul oo kiyaaba iisoo qaad haye waxaan dhahay natiji habada korkeena ma haa haye waa degni ani kiyaawayaal iida iisoo dhidhiiboosaa hore lugtii aan furi waa bedele lug fiican aan geliyay haye rab lugtii aan xerxeray waa dhuujiye
way hagaagka diintaas kaga soo laabano ruwaayadaasi waxa ay ka mid ahayd markaasi abaalmarinada mid ka mid a dhegeystayaasheena uu ku guulaystay haddii aan dhegeystaha xiga aan siiyo fursaddiisa alow
aleykum salaam asalaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhawow magacaaga halka joogto
abdiyo tuuga tuulada ayaa
abdi ow tijaabi nasiibkaaga
soddon iyo kow
soddon iyo kow waa hagaag abdi waxaa markaasi aad ku guulaysatay ruwaayad
haye haye shumay aawo shurufla aawo aawada waxa waaye kala saartaa la taagan yahay waa laydin kala saaraa shumeeyaa yeeshay. Haa. aniga naftirkeyga yaa nafta ii keen meeqa Ah.
nafta naftaa ku keen
gabadha gabadhaan dhibaatay kirta hata wax yaraan kuu sheego aniga yaa leeyahay.
dhegayso gabadhaan waxay keentay inay kushiinka soo gasho cuntada dhan dhadhamisay ku dhamaayo war adiguna dhidhimin anu dhimin maaye asaa dhameeya aniga dhegaysta Haye.
hawshaan lagu murmaayo maalin la leeyahay shumeeya saan yeeshay shurufla saan yeelay waa la kala noo saaraa kala saar haddaba noo kala saar saacadan laga bilaabo guriga adaa ku shaqale Alhamdulillah.
nadaafadiisa iyo nadiifintiisa.
nadaafadintana laygu dhaqinta adiga dharka Soomaali haa suuqa iyo kushiinka shaqa ku leedahay suuqa lacagta kasoo noqota keen ima dhihi kartaa ibseedina wiilka dhadham isku dhammayn u sheeg u sheeg yaa shoobana waa jiifaa quraacdiisa ha loo diyaariyo quraacdiisa anaa gureeskiisana ha loo diyaaraya shubo kushiinaa soo Waa gelaya taas.
Ay, ay, Gafuurka ay, ugu saaro.
maqal yaa.
Markaad ka- Waa noo kala dhammaatay.
Waa noo kala dhammaatay.
Axsaan ma naga Axsaan ma yeelan male.
Hawshayda ma qabanayso, hawshaad ma ku bas qabanayso.
xabad canjeera hataa u tahay dhuundheertan Anaa canjeero kaa dooni maaye. Shaqadaada qabso, shaqadaad kaad ka- anna taarkaa ka wabay Soceen.
aan isdhaaf Soco hawshaada qabso.
waa hagaag haddii intaas kaga soo laabano markaasi ruwaayadaasi haddii aan markaasi dhegeystaha xiga fursaddiisiiyo helo aad baan uga xumaa dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay hase ahaatee waan rajeynaa inta barnaamij wada jirno dib noola soo xiriiri doono qeybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan kusii dhawaaneynaa dhegeystaha ku jira halo
halo soo dhawow magacaa halka joogto
cabdullaahi ameerka cabdullaahi oo barnaamijka haddii aad la socoto tijaabo nasiibkaaga aad baan uga xumaaya cabdullaahi qadka telefoonka ayaa ka go-aya saatee waxaan rajeynaya inuu nasiibkiisa mar kale u saamaxo si uu markaasi nasiibkiisa u tijaabiyo intaynu ku guda jirno barnaamijka dhegeystaha xiga ayaan fursadii siinaya halo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhawow magacaaga halka joogto
anfac oo joogta xaafadda walwadaag anfac oo ku sugan xaafadda howlwadaag anfacay tijaabo nasiibkaaga aan ka xumaa anfacna qadka telefoonka ayaa ka go-ay sideed sideed dhibic sideed magacaadsi dabcan ku gadaaman beledweynaha deegaanada ku hareereysan idaacadda beerulaah ayaad naga maqlaysaan barnaamijkuna waa nambar inasiib qeybihiisii ugu dambeeyey ayaan isla soo gaarnay anigoo cumar ameerika ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya dhegeystaha ku jira alow halo
alofgram soo dhowow magaca halka joogto
cabdi oo joogo nalaawad cabdigo tijaabi nasiibkaaga
soddon iyo afar soddon iyo afar waa hagaag cabdi waxaad ku guuleysatay markaasi lacag hal doolar ah oo ay kugu talagashay idaacadda Beerula. dhowaan ayay kusoo gaari doontaa haddii allaha awoodala uu qadaro dhegeystaha xiga ayaan fursadii siinaya halo dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay intaana waxaa ku eg barnaamijkii nambari nasiib idaacadda beerula inta barnaamijkan lamid isku maqli doono sidaa iyo nabadgelyo